halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa aad uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban iyo qaar ka mida efmiyada geeska africa iyo bogga internetka ee v o a somaly com
galab wanaagsan dhegaystayaal waa jimce labada bisha febraayo sanadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda waxaa wadan jir idinkugu daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jaamac buulla jaamac
qodobada idaacaddeenna galabnimo aan idinkuga haynana waxaa ka mida ciidamo ka wada tirsan maamulka koonfur galbeed oo dagaal uu ku dhex maray gudaha magaalada baydhabo kadib markii ay isku qabsadeen doorasho hogaamiye dhaqameed diyaaradaha qumaatiga u kaca ee ciidamada kenya oo bartilmaameedsaday goobo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka ururka al-shabaab oo waqooyiga ka xiga degmada ceelwaq ee gobolka gado xiisadda siyaasadeed ee kenya oo cirka isku sii shareertay ciidamada amniga oo maanta xidha siyaasiyiintii ka qayb galay xafladdii lagu dhaariyey raila odinga barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta aan ku saabsan xiisadda ka taagan waddamada qaar ee uu maro webiga niil iyo weliba saamaynta uu ku yeeshay geeska afrika sababta dowladda masar ee webiga niil waxa uu ku salaysan yahay in ay weligood ay isticmaali jireen webigaasi doodoodana waxay ku salaysan tahay historical right oo ah in xuquuqda ay u leeyihiin inay isticmaalaan webigaasi uu yahay mid taariikhi ah dhinaca kale dowladda etoobiya waxay iyaduna ku doodaysaa in biyahaasi intooda badani oo ah boqolkiiba siddeetan iyo shan ay ka soo bilowdaan dhulka buuraha etoobiya
barnaamijkai umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka ku dhowaad sagaashan qof oo tahriibayaal ah ayaa laga cabsi qabaa inay ku qaraqmeen xeebaha liibiya kadib markii kooxa dadka tahriibiya ay dooni ku soo qaadeen taasoo badda ku degtay goor hore oo saaka oo jimco ah ilaa iyo hadda saddex qof ayaa kasoo badbaaday doontaasi toban qofna meydadkoodii ayaa baddu soo tuurtay sida ay sheegtay hay-adda i o m mid ka mida dadka soo badbaaday ayaa u sheegay shaqaalaha gargaarka in inta badan dadka tahriibayaashaha ay ahaayeen dad ka soo jeeda dalka bakistan kuwaasoo isku soo urursaday inay u safraan dalka talyaaniga iyagoo kasoo kicitimo waqooyiga africa goor sii horreysa ayaa saraakiisha magaalada zuwara ee galbeedka libiya waxay sheegeen in laba qof oo reer libiya ah iyo qof u dhashay bakistan laga soo badbaadiyey doontii ay la socdeen ilaa iyo toban qof oo kale oo u badan bakistaaniyiina ayaa meydkooda ilaa iyo hadda la helay suwara ayaa ku taala meel u dhow xuduudda uu dalka libiya la wadaago tunisiya waana mid ka mida meelaha ay tahriibayaashu ugu jecel yihiin inay kasoo dhoofaan libiya ayaa ah marinka ugu weyn ee tahriibayaasha doonaya in yurub ay ka galaan dhinaca badda inkastoo tirada tahriibayaashu ay hoos u dhacday tan iyo bishii julaay kooxaha iyo mas-uuliyiinta libiya ayaa waxaa culaysyo ay uga yimaadeen talyaaniga iyo midooda yurub iyagoo bilaabay inay xanibaan tahriibayaasha sii dhex maraya dalkooda ee ku sii jeeda yurub howlwadeennada aqalka cad ee maraykanka ayaa sheegay inay qorsheynayaan sii deynta qoraalka la sheegay inuu qeexayo in laamaha sharci fulintu ay ka dhan ahaayeen madaxweyne donald trump xilligii uu musharaxaa sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii howlwadeennada aqalka cad ayaa sheegay inuu madaxweynuhu ku qancay faafinta qoraalkan islamarkaasna uu maanta oo jimco ah wargelinaya aqalka koongareeska howlwadeennada ayaa intaas ku daray in sida ay u badan tahay lasii deyn doono qoraalkan iyadoo aan wax faafreeb ah lagu samaynin hay-adda dambe baarista gudaha maraykanka ee f b i-da iyo wasaaradda cadaaladaba aad ayay uga soo horjeedaan sii deynta qoraalkan hadalhaynta dhaliyey maalmihii lasoo dhaafay marka laga reebo xildhibaanada koongareeska maraykanka dad aad u tiro yar ayaa akhriyey qoraalkan loogu magacdaray nunes oo ah xildhibaan jamhuuri ah waxaana la sheegay in uu qoraalkani faahfaahinayo codsi la sheegay inay hay-adaha cadaaladdu ay maxkamad kaga codsadeen ogolaashaha in dhegeysi lagu sameeyo mid ka mid ahaa howlwadeennadii sare ee ololihii doorashooyinka donald trump oo ay uga shakiyeen inuu xiriir la lahaa ruushka madaxweynaha dalka afghanistan ayaa jimcaha maanta ah ku eedeeya bakistan inay tahay xarunta daalibaan hadalkan oo laga sii daayay telefishinka dalkaasi ayaa ashraf ghani waxa uu ka dalbaday wadanka ay dariska yihiin ee bakistan inuu tallaabo deg deg ah ka qaado dagaalada jabhadeynta ah inta ay sii siin lahaayeen kaalmo dheeri ah daalibaan ghani ayaa sheegay in kaabul ay horeyba ula wadaagtay bakistan liiska shakhsiyaad lagu haysto inay ka dambeeyeen weeraradii dhowaan ka dhacay kaabul islamarkaana waxa uu sheegay in bakistan ay ka filayaan tallaabo ficila inay qaadaan afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee kaabul waa dalka bakistan ayaa iska fogeeyay eedda lagu eedeeyay daalibaan iyo isbahaysigooda shabakada xaqaani ee iyana fadhigeeda uu yahay bakistan ayaa waxay la jirsatay dalka bakistan iyagoo ugu baaqay dowladda afghanistan inay muhiimadda siiso dulduleelada dhinaca ammaanka ee keenay qaraxyadii ugu dambeeyey ee ka dhacay dalka afghanistan garsoore maxkamad federaal ah ayaa amray in la joojiyey musaafiriin lagu samayn lahaa konton qof oo masiixiyiin u dhashay dalka indoneesiya oo maraykanka sharci darro ku joogay dadkan ayaa sheegay inay la kulmi doonaan ciqaabo aad u xun haddii lagu celiyo dalka ay muslimiintu u badan yihiin shalay ayay garsoore bati saris kaga dhawaaqday magaalada boston in soo galootiga indonesiyaanta u dhashay ay wakhti dheeraada u baahan yihiin si ay dacwadooda u soo bandhigtaan garsooraha ayaa sheegtay in marka la fiiriyo sharciga socdaalka ee maraykanka la musaafirin kara iyaga oo aan dacwadooda weli la dhegaysanin garsoore bati seris ayaa nofembar joojisay musaafiriinta soo galootigan iyada oo ogolaatay inay joogaan dadkan reer indonesiya ayaa ku nool new hampshire qaarkoodna waxa ay maraykanka joogaan muddo labaatan sano ka badan laamaha socdaalka ayaa mar walba u ogolaan jiray in ay sii joogaan dalkan inta ay iyaguna fulinayaan amarka ah iska soo xaadirinta xafiisyada socdaalka iyo waaxda xuduudaha oo u xor saaran hawshaasi
galab wanaagsan jimco wanaagsan dhegeystayaal meel walba ad naga dhegaysanaysaan warar soomaaliya ku saabsan ayaa noo soo socda balse marka hore kenya jahawareer siyaasadeed ayaa ka taagan dalka kenya kadib markii toddobaadkan uu madaxweynenimo isku caleema saaray hogaamiyaha mucaaradka kenya raila odinga ciidamada amniga ayaa maanta xabsiga dhigay siyaasi ka qaybgala xafladii caleema saarka odinga dowladda maraykanka ayaa khamiistii sheegtay inay si weyn uga walaacsan tahay falka oo hogaamiyaha mucaaradka isku caleema saaray islamarkaana ay kasoo horjeed falalka lagu majaxaabinaya dastuurka iyo qaanuunka sharciga ee dalkaasi warbixinta nairobi waxaa kasoo diray waryaheena qadar maxamuud xareed ciidamada booliska kenya ayaa gurigiisa magaalada nairobi ugu dhacay siyaasiga miguna miguna oo ka tirsan mucaaradka kadib markii uu ka qayb galay munaasabadii uu xilka madaxweynenimo si iskiisa isugu dhaariyey hogaamiyaha mucaaradka nasa raila odinga talaadadii lasoo dhaafay wixii ka dambeeyey markii uu isbaysiga mucaaradka qabtay munaasibadda dhaarinta ee rayla waxaa soo baxayey in ciidamada boolisku ay baaritaano iyo dabagallo dheeraad ah ay ku hayeen qaar ka mid a siyaasiyiinta ay ku tuhumayeen inay ku lug lahaayeen munaasabadda dhaarinta rayla ciidamada ayaa sidoo kale maalintii arbacada xabsiga dhigay xildhibaan ka tirsan mucaaradka oo lagu magacaabo tom kanjwan kaasoo markii dambe ay maxkamadda magaalada nairobi ku sii daysay damiin dibadbaxayaal ka caraysan xarigga ay ciidamada boolisku u geysteen siyaasiga miguna miguna oo mucaaradka ka tirsan ayaa isugu soo baxay qaybo ka mid a magaalada nairobi afhayeenka ciidamada booliska kenya charles owino oo ay warbaahintu la xiriirtay si ay wax uga weydiiso xarigga loo geystay xubnaha ka tirsan mucaaradka ayaanan ka jawaabin teleefoonkiisa weli waxaa hawada ka maqan saddex ka mid ah telefishinada gudaha dalka kenya kadib markii ay dowladdu maalintii talaadada ay hawada ka saartay xilli ay doonayeen inay tabiyaan munaasabadii caleemasaarka ee hogaamiyaha iskiis isku caleema saaray ee mucaaradka raila odinga inkastoo ay jiraan warar kale oo soo baxaya kuwaasoo sheegaya in hogaamiyaha mucaaradka ee iskiis isku caleema saaray uu doonayo inuu magacaabo golo wasiiro haddana waxaa isu soo taraya walaaca beesha caalamka ee ku aadan siyaasadda jahawareersan ee dalka kenya ka taagan madaxa midowda afrika mose mohamed ayaa war uu soo saaray waxa uu ku cambaareeyey munaasabadii uu isku caleema saaray hogaamiyaha mucaaradka raila odinga waxaana sidoo kale uu ku baaqay in laga feejignaado wax kasta oo wax u dhimi kara xasiloonnida siyaasadeed ee waddanka kenya dowladda maraykanka ayaa khamiistii shalay sheegtay inay si weyn uga walacsan tahay falka uu hogaamiyaha mucaaradka rayla odhinka uu isku caleema saaray waxaana dowladda maraykanku ay sheegtay inay ka soo horjeedo falalka lagu minjaxaabinayo dastuurka iyo qaanuunka sharciga ee dalka iyadoo sidoo kale ay dowladda kenya ugu baaqday inay tixgeliso madax bannaanida xorriyadda hadalka iyo go-aankii shalay ee ay maxkamaddu ku baaqday in dib xorriyaddooda loogu soo celiyo telefishinada hawada laga saaray ee xidhan adeegyada dadweynaha isu socodka dadka iyo gaadiidka waxbarashada iyo ganacsiga guud ahaan dalka kenya ayaa weli ku socda sidiisii caadiga ahaa mana jirto wax saameyn ah oo ay ku yeesheen arrimaha siyaasadda ee dalka ka taagan khadar maxamuud xareed v o a nairobi
halka aad dhegaystayaal weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a wararka ka imaanaya gobolka gadaa ayaa sheegaya in diyaaradaha qumaatiga u kaca ee ciidamada kenya ay bartilmaameedsadeen goobo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka ururka al-shabaab oo waqooyiga ka xiga degmada ceelwaaq dadka deegaanka ayaa sheegay inay arkeen diyaaradaha qumaatiga u kaca oo sawaari ku ridaya goobo lagu tuhunsan yahay inay ku sugan yihiin maleeshiyaadka al-shabaab dadka deegaanka ayaa iyagu intaas ku daraya inay jiraan dhaqdhaqyaaqo ay al-shabaab ka samaynayeen inta u dhaxaysa ceelwaaq iyo bursaar jidkaas oo ay si joogto ah u maraan ciidamada kenya ee isaga kala safraa labada magaalo ilaa hadda ma cadda khasaaraha ka dhashay duqeynta magaalada ceelwaaq ayaa la sheegay inay xilligan xasiloon tahay magaalada baydhaban ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa maanta dagaal uu ku dhex maray gudaha magaalada kadib markii sida la sheegay ay isku qabsadeen doorashada hogaamiye dhaqameed dagaalkaasi waxaa ku dhintay laba ka tirsan ciidamada halka laba kalena ay ku dhaawacmeen waryaheena baydhabo mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixinta noo soo diray tacshiradan waxaa isweydaarsaday ciidamo ka wada tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya kuwaasi oo ku kala aragti duwanaa doorasho malaaq ama oday dhaqameed ciidamada dagaalama ayaa qaarkood waxay taageersanaayeen hogaamiye dhaqameed dhowaan la doortay halka kuwo kalena ay kasoo horjeedeen kuwaasi oo ahaa ilaalada wasiirka caafimaadka maamulka koonfur galbeed soomaaliya israsaaseynta ciidamada koonfur galbeed dhexmartay waxaa ku geeriyooday laba askari laba kalena dhaawac ayaa kasoo gaaray kuwaasi oo la dhigay kuwa dhaawaca cisbitaalka magaalada baydhabo ciidamada booliska dowladda federaalka ayaa soo dhexgalay ciidamada israsaaseeyey kuwaasi oo xaaladda qaboojiyey qaadayna dhaawacyada iyo meydadka xaaladda magaalada baydhabo ayaa haatan degan waxaana soconaya dadaallo ay wadaan odayaal dhaqameed kuwaasi oo rabay inay qaboojiyaan xiisadda u dhexaysa ciidamada israsaaseeyey muddooyinkii ugu dambeeyey isqabqabsiga iyo muran ku salaysan doorashada malaaqyada ayaa ka jiray magaalada baydhabo waxayna tani soo ifbaxday markii qaar ka mid ah malaqyadii ugu caansanaa ay ku geeriyoodeen horraanta sanadkii dhammaaday qarax lagula eegtay hotel dayax ee magaalada muqdisho mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
dhinaca puntlandna afar ka mid a ciidamada puntland ayaa dhaawac uu ka soo gaaray kadib markii ay ururka al-shabaab ee ka dagaalama buuraleyda galgala ay weerar gaadma ah ku soo qaadeen saldhigga sugara ee ciidamada puntland ay degan yihiin oo u dhow tuulada galgala dagaalkan oo socday muddo kooban ayaa waxa uu dhacay xilligii maqribnimada waxaana sarkaal u warramay v o eda uu sheegay in ay iska caabiyeen kooxdii soo weerartay khasaarena ay u geysteen askartii dhaawacu ka soo gaaray weerarkaasi ayaa lagu daweynayaa goobaha caafimaadka ee magaalada boosaaso
isla wararka soomaaliyan ku jirnaaye qarax miine ayaa maanta barqanimadii lala beegsaday kolayo ciidamada amisom ka tirsan oo maraya deegaan lagu magacaabo haansheekh oo ku taalla inta u dhexaysa degmada balcad iyo magaalada jowhar war sugan lagama hayo khasaaraha oo weerarkaasii geystay walow ay jiraan warar sheegayeen mid ka mida gaadiidka amisom ee waxyeella soo gaartay waryaheena nuur buqaare ayaa qaraxan ka wareystay cabduqaadir aadan jeelle oo ah wasiirka amniga ee hirshabeelle
saaki ayaa wuxuu qarax ka dhacay inta u dhexayso balcad iyo gololey daawud baabuur amsom oo kasoo baxday magaalada muqdisho iyuu kusoo wajahnaa dhankan jowhar maaragtay helaboorka jowhar halkaas ilaahay mahadiis wax dhib kama dhicin oo keliya baabuurkii ayaa waxaa ka gaaray lugta inay ka qaraxdo mana jiraan wax dhimashaa iyo wax dhaawac intaba waa garta marka xaguu ka dhacay qaraxa haddii aada noo faahfaahiso walaal waa mahadsan tahay qaraxa wuxuu ka dhacay meel u dhow gololey daawud waa markii laga soo baxo dhanka balcad oo lasoo loo soo socdo dhankan qalimow waxaana jirtay maalmahan inuu howlgal halkaas ka socday meelo badan ay kusoo dhugmaysanayeen maaragtay geedihii katrabiilo la geliyey oo maaragtay la falay sida hadda aan aan rajeynayno insha allah isbuucyadan ciidamada amisom ciidamada dowlad goboleedka hirshabelle iyo anagoo garabka helena ciidamada militariga inaan ciidan meeshaas dejino insha allah
mudane wasiir maalmahan waxaa soo badanayay wararka sheegaya qarax baa ka dhacay inta udhexayso balcad iyo muqdisho weerar baa ka dhacay inta udhexayso jowhar iyo muqdisho marka ma ahayn wax lagu yaqaanay aagaasi marka sidee wax u jiraan
walaal waa mahadsan tahay waa sax nimankan sidaan ogtahay waxay ku dhex nool yihiin shacabka dad shacab ka dhex bixi kara ma ahan marka waxaa uu baraashar uu kasoo fuulay dhankan gobolka shabeellada hoose sidaan ogsoonahay waxaa ka howlgala ciidamadan bankraftaga iyo diyaaradaha maraykanka haddii maaragtay dagaalkii ugu dambeeyey wuxuu ka dhacay weerar degmada jameeca jaliyaale ka tirsan dowlad goboleedka hirshabelle halkaas oo ay ku dhinteen lix maaragtay ilmihii meesha ay ku tababarayeen iyo maaragtay ilmo ay ku qaldeen oo gaaraya ilaa soddon iyo shan soddon iyo shantii kamid ahayd waxaa la geeyey baladogle haddana waxaa loo gudbiyey maaragtay magaalada muqdisho waa ka wada hadalnay maaragtay qolooyinkii maaragtay howlgalkaas sameeyey waxaan rajaynaynaa inaan usoo wareejino dhankan iyo maaragtay jowhar insha allah waxaa la sheegay in ciidamo ka tirsan kuwa amisom la dhigay qeybo ka mid ah wadada isku xirta jowhar iyo muqdisho warkaasi ma noo xaqiijin kartaa walaal amisom waa ka wada hadalnay iyo ciidamada militariga dowladda federaalka intaba howlgalkaas wuu socdaa hadda maalmahan waxaa socday isbuucii lasoo dhaafay ilaa hadda aan ku aan kula hadlaayo in meeshaan gololey maaragtay la falo geedihii maaragtay ay kusoo dhuumaysanayeen oo hadda katrabilia ku jira waqtigaan kula hadlaayo kaasina waxa uu ahaa cabdiqaadir aadan jaalle wasiirka amniga ee hirshabelle oo u warramaya waryaheena nuur buqaari
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka weli aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan xubintii faaqidaadda waxaa inoola diyaara saare ciila nuur
shir madaxeedkii wadamada midowda afrika ee toddobaadkan lagu soo gebagabeeyey magaalada aadisababa ayaa arrimihii ugu muhiimsanaa ee laga wada hadlay ay ka mid ahaayeen nabadgelyada xasiloonida horumarka dhaqaalaha iyo kordhinta wax soo saarka beeraha qodobadaasi tiirdhaxaadka u ahaa horumarinta afrika ayaa u muuqday kuwo si mugla u taabanaya wadamo dhowra oo ku tiirsan webiga niil waana sababta keentay shir gaar ah in ay yeeshaan madaxda wadamada suudaan masar iyo etoobiya barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka ayaynu arrimahaasi ku lafaguraynaa iyadoo ay aqoon-yahano dhowrihii qaadaa dhigi doonaan khilaafka ka dhasha biyaha webiga niil oo saamayn dhaqaale iyo mid siyaasadeedba kulan wadamada ku yaala geeska afrika oo xataa qaarkood aanu webigu soo marin balse xiisadda ka dhalataa ay saamayn ku yeelato waa kan brofeser xuseen warsame oo bara ka ah jaamacad ku taala dalka kanada oo faahfaahinaya kulanka khaaska ah ee ay yeesheen madaxda waddamadaasi ha sahraay waxa weeyaan waxay ku kulmeen cadis ababa oo shirkii afrika uu ka socday baa waxaa ku kulmay xayla maryam disaali oo ah prime ministerka etoobiya iyo madaxweynaha egyptiya cabdicasiis fatax casiisi al al sisi iyo suudaan madaxweynaheegu cumar bashiira sababtuna waxa weeyaan khilaaf badan baa ka jira arrinta niilka ka jira oo waata dee etoobiya ka dhisaysa daam weyn oo afar bilyan kaga baxayaan oo ay doonayaan inay kasoo saaraan koronto waa kuwa ka dhisaysa magaranaysa niilka afkiisa suudaanna wuu sii maraa niilku oo iyadu runtii waxa la iska yar rabtaa inuu dhiso etoobiya dhisto meesha oo uu xoogaa fataxadu ka yareeya laakiin wadanka aada uga soo horjeeda arrintaa waa egypt oo ka baqaya boqol kiiba labaatan iyo shan in marka la buuxinayo webiga ay wax u dhinto sidaa darteed way shireen waxay ku hesheen arrinta la qaboojiyo in wasiiradooda tamarta iyo biyuhu ay kulmaan muddo bila ay ku keenaan warbixin isla markaana combany faransiisa ayaa loo saaray oo soo baadhayaba dhibaatada meesha ka dhici karaysa marka runtii inay qaboojiyaan bay doonayaan etoobiyana siyaasad aada u degan bay ciyaaraysaa hadda maxay tahay markaa faa'iidada uga jirta suudaan ay u doorbidaysaa in etoobiya ay biyoxidheenkaasi samaysato oo ay biyuhu ka yaraadaan dhinacooda suudaan waxay ka faa'iidaysaa had iyo jeer maadaama ay ku soo dhowdahay meeshii webiyadu ay ka soo baxayeen fatahaad badan baa ku dhacda suudaan oo niilku u keenaa aada iyadu ugama faa'iidaysato sida egypt ugama fay egypt markuu qaboobo ee uu faafuu beeraha buuxinaya bay gaadhaa sidaa darteed labadoodu laba ujeedo kala gooniya ayay leeyihiin oo sudan iyo iyo egypt iyo magaranaysa masar ay leeyihiin marka way iska rabtaa sudan inay etoobiya dhisato arrintaa isla markaas korontada ka soo bixi doonta webigaas marka la sameeyo dhaamamkaas waxay gaadhi doontaa soomaaliya iyo sudan iyo xataa ugandaba inay gaadhaan laga yaaba koronto cusub jaban ay keento marka waxaasaa iswada khilaafsan oo magaranaysa is eegayaan xurgufta siyaasadeed ee ka dhalatay webiga niil maaha arrin ku cusub waddamadaasi balse waa ciriqaan bogsan oo mar kasta ku soo kacdooma waddamada sida gaarkaa ugu tiirsan webigaasi doctor cabdilaahi cilmi maxamed oo haatan ka tirsan macadka cilmi baadhista dalka swiden aqoon durugsanna u leh biyaha ay wadaagaan waddamada ku yaala qaaradda afrika ayaa inoo haya taariikhda webiga niil webiga nile wuxuu kasoo kala bilowdaa laba meel oo kala duwan meeli waa wadamada haweenka waaweyn dhulka la yidhaahdo oo ay ugu horeyso harada victoria inkasta oo victoria meel kasii shishaysa ay kasoo bilowdaan faracyada webiyada markaasi webiga niil kusoo xirmaya marka dambe dhulkaasi waxaa kaleeto ka jira harooyin kale oo waaweyn oo runtii ka yar harada lake victoria laakiin ayaga laf ahaantooda harooyin waaweyn ah oo isku wada xiran oo wadamada uganda iyo burundi iyo rwanda iyo congo maxay ahay qaybo kamida soo dhex mara kadibna soo gala markaasi webigu wuxuu markaas soo galayaa wadanka maanta la yidhaahdo south sudan oo beriga horena sudan ka tirsanaan jiray dhulkaasi marka uu soo galo ayuu wuxuu noqonayaa webiga niilka cad marka waxaa jira niilka cad iyo niilka buluga ah niilka cad oo dhinacaasi south sudan soo dhex maro wuxuu soo dhex maraa dhul ay biyuhu fariistaan oo suud la yidhaahdo oo halkaasi ay ka dhacaan markaas uumibax aada u fara badan oo webiga uu biyo fara badan halkaasi ku lumiyo kadibna wuxuu webigu soo galaa wadanka sudan la yidhaahdo ayada oo faracyo kaleeto oo kasoo raacay south sudan oo la kala yidhaahdo baxar jebel iyo baxar alghazal iyo webiyo kale oo ayaga lafahaantooda kasoo daadegaa buuraha ethoobia ayaa waxay ku kulmaan meesha la yidhaahdo magaalada khartuum oo alniileyn ayaa dhulkaasi la yidhahda oo labada niil ayaa ku kulma niilka cad iyo niilka buluga ah ee ka imaado harada sana ee dalka ethoobia ugu weyn oo ah meesha ugu badan ee ay webiga niilka uu biyaha ka helo ay tahay dhulka ethoobia kadibna wuxuu soo galaa wadanka masar ilaa uu kasoo gaaro magaalada qaahira oo uu badda kaga shubo badda mediterraneanka kaga shubo dhulkaas masaarida dherarka webiga waxaa lagu qiyaasaa in ku dhow toddoba kun oo kilomitr inuu soo socdo wuxuuna ku fadhiyaa dhul dhaxadiisu ay la eg tahay saddex milyan oo kilomitr in ka badan marka dhulka wadamadaasi soo maro markii hataa la fiiriyo dhinaca juqraafiyadda waxaa jira kala duwanaansho aada u weyn oo dhinaca roobka ah oo webiga nil dhulka ethoobia waa meelaha ugu badan oo ka helo roobabka halkaasi ka jira inkasta oo marka lasoo gaaro dhulka sudan udhexeeyo iyo masar ilaa iyo dalka masar intiisaba aysan wax roobab ah aysan ka di'in marka webiga nil waa webiga adduunyada ugu dheer tirada biyaha uu wadano waxay la eg tahay inta la qiyaasay sideetan iyo afar bilyan oo mitir kubik oo biyo ah ayuu wadaa oo ah biyo toban jeer ka badan isku geynta biyaha webiyada soomaaliya ee jubba iyo shabeelle baaxadda la tilmaamay ee webiga niil iyo xaddiga biyaha ay ka helaan dalalka uu dhex maro ayaa keentay in la kala xigsado oo waddan kastaaba ku dadaalo inuu biyo ku filan ka helo hase ahaatee khilaafku wuxuu badanaa gaar ku yahay labada waddan ee masar iyo etoobiya taasi oo ay sabab u tahay webiga oo qayb ahaan ka soo bilaabma dhinaca dalka etoobiya masarna ay walaac joogto ah ka qabto in etoobiya ay moos adag u dhigato biyaha webiga inta aanay u gudbin dhinaca dalka masar sidaasi aawadeedna uu hoosu dhac ku iman karo wax soo saarka iyo dhaqaalaha masar oo in ku dhow boqolkiiba konton ku tiirsan webiga niil masar waxay mar kasta il foojigan ku eegtaa dhaqdhaqaaqyada etoobiya halka etoobiyana ay u aragto inay marka ay doonto cunaqabatayn karto horumarka dalka masar dooda dowladda masar ee webiga niil waxa uu ku salaysan yahay in ay werigood ay isticmaali jireen webigaasi doodoodana waxay ku salaysan tahay historical right oo ah in xuquuqda ay u leeyihiin inay isticmaalaan webigaasi uu yahay mid taariikhi ah dhinaca kale dowladda etoobiya waxay iyaduna ku doodeysaa in biyahaasi intooda badani oo ah boqolkiiba siddeetan iyo shan ay ka soo bilowdaan dhulka buuraha etoobiya labada waddan mid kastaaba gaarkiisa ayuu uga digtoon yahay khatarta kaga iman karta dhinaca kale mana laha xuduud dhinaca dhulka ah oo ay wadaagaan amaba ay iskaga gudbi karaan taasina waxay keentay in dal kastaaba xulufo ka raadsado waddamo kale waa kan brofeser xuseen warsame oo arrimahaasi sharxaya etoobiya markii ay waxoogaa la colowdo masarba waxay ku hanjabi jirtay inay biyaha joojin doonto marka khilaafyo badan baa jiray taasoo soomaaliyana soo gaari jirtay oo soomaaliya had iyo jeer ay egypt isku dejina soomaaliya taageerto si loo yar cadaadiyo etoobiyaanka markaa taariikhdaasi muddo markay soo socotay suudaanna iminka dan badan kama sii lahayd masar oo hadda waxay suudaan ku xidhan tahay turkiga sacuudiguna wuxuu ku xidhan yahay iyo egyptna way isku xidhan yihiin oo xulafaad moodaa masar waxay muddo dheer xidhiidh ganacsi iyo mid siyaasadeedba la lahayd soomaaliya sida uu sharaxayo maxamuud jaamac xaamuud oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed oo ku sugan dalkan maraykanka masar xidhiidh soo jireena bayna ka dhexay oo aada u fog oo ku salaysnaa maxay tahay xidhiidh ama baac mushtari ha noqoto oo beeyada iyo ayna kasoo doonan jireen oo maalaha haddaad aragtid iyo xidhiidh badan oo waxyaalo badan oo markaas haddaad iban dhaqankeenna waxaa la yidhaahdaa maxay tahay kelimadaha qaarkood iyaga ka yimaadeen marka xidhiidhkeennu aada u foga wada xidhiidh ku xidhan badda cas ba ku salaysnaa etoobiya iyo soomaaliya markay isdileen ama ay dagaalameen maxay haydan tahay masar ka lahayd inay soomaaliya hub ku caawiso masar weligeedba waxay isha ku haysay inay xad lama leh etoobiya xad lama leh ay ay ugu hanjabi karto inay kusoo duulayso iyo in kale hadeertaaba way hanjabtaa laakiin waxay soomaalida waxaa loo isticmaalayay xuxis inay ku xuxiso inay halka kan ay dhibaato kaga samayn karaan soomaalida etoobiya hadday hadday hadday danaha masaarida laga shaqaynayn marka taasi sigistiiskii iyo bay bay ahayd wadcigii way isbedelay hadda ko soomaali oo xoogan maaha soomaaliya marka ay iyagu doonay sixtigii iyo seventyskii iyo soomaaliya power bay ka ahaayeen maxay tahay africa iyo military power bay ka ahaayeen hadda laakiin waxyaalo badan oo kalaa dhacay innagii baa kala furanay marka innaga oo iscunayna dee qolo kale wax ma tari karo masar waxay la heshiisay marka eriteria oo iyagu xidhiir xad la leh etoobiya siday hal meeshii innagu aynu geli lahayn iyagu u galaan waan gartay markaad eegto danaha siyaasadeed ee soomaaliya midkee u wanaagsan baad isleedahay inay etoobiya ku dhow inay ku dhawaato etoobiya iyo inay masar ku dhawaato innaga ma soomaali waxaa u wanaagsan nabad horta number one inay iyagu heshiiyaan oo markaasna jaarka ay la leeyihiin jara jaarkoodana nabad kula noolaadaan because waxaa la arkay laa ilaa twenty seven yearskii ugu dambeeyey oo soomaalida inkastoo qax iyo ay ku yimaadeen misna opportunitieska ay heleen soomaalidu dawladaha deriska ayna ku ah innaga xagga baacmushtari qabsanay kenya eeg etoobiya nafteeda eeg maadaama dareenka siyaasadeed ee labada waddan ee masar iyo etoobiya ee ka dhashay webiga niil uu yahay mid joogto ah waxaa jira heshiisyo kala dambeeyey oo mar kasta oo ay xaaladoodu kululaato dhex mara labada dhinac waxaa inoo sharaxaya maxamed xaaji maxamuud oo ah aqoon-yahan ku sugan dalka britain heshiisyada waxaa la galay labadii kun sagaal boqol iyo sagaal iyo labaatankii iyo kun sagaal boqol iyo sagaal iyo kontonkii labadaa jeer baa la kala galay heshiisyadaas waxay sheegayeen markaa waxa ugu tun weynaa wadamada inta badan waaba la haystay wadamada africa waxa ugu tun weynaa waxay ahaayeen wadanka suudan oo iyagu iska yaraa oo inta badan aan xoog weyneyn laakiin muuqday africa ka dhex muuqday iyo wadankii markaa uguba weynaa africa oo wadanka masaarida ah marka labadaasa waxay qaateen qeybtii libaax heshiisyadaasay ku qaateen webigana waxa aada uga faa'iideysta oo dhaqaalahoogo dhan iyo ilbaxnimadooduba ay ka bilaabanto shantii kun ee sanadood ee ugu dambeeyey ka faa'iideysanayay ciddii doontaabaha ku noolaatee wadanka masaarida dadkii ku noolaa ayaa ka faa'iideysanayay haddana ka faa'iideysto waxa ugu badan ka qaata hadda etoobiya waxay faraha ku haysaa oo dhammaadba ku dhow biyo xidheen aada u weyn oo lacag badanina ay ku baxayso waana arrinta la odhan karo inay soo cusboonaysiisay xiisadan siyaasadeed ee labada waddan maxay tahay faa'iidada etoobiya ay ka helayso biyo xidheenkaasi waa bilaabada etoobiya waxay u baahan tahay waxay tabarta ka dhalayso inay daamka weyn ee renaissance daamka la yidhaahdo ee afarta bilyan iyo sideedda boqol ee milyan ee dollar ku kacaya ee boqolkiiba lixdanka hadda dhammaaday ay iyaduna u baahatay inay samayso markaa heshiis bay wada galeen haddana mar labaad labadii kun iyo shan iyo tobankii wadama wadamada etoobiya suudaan iyo masar oo ay ku heshiiyeen in dhaamkaa la sameeyo etoobiyana waxay ballan qaaday dhaamkaasi in wax dhibaato aan u geysanayn laakiin masar taa way aamini weyday Eh, laba bilood kabacdi isla sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii bay haddana soo rogaal celisay khilaaf aada u balaarin baa ka taagan dhaamkani webiga laga soo faruurayo biyihiisu waxau noqonayaa dhaam aada u weyn oo noqonaya dhaamamka adduunyada ugu waaweyn Eh, lacag fara badan oo dee sidaan hore u sheegay afar bilyan iyo sideed boqol oo milyan oo dollar oo weliba wax la jiraan ayaa ku baxaysa dabcan waan garan karnaa lacagtaasi inaanay etoobiya awoodeeda dhaqaale aanay lahayn lacagtaas waxay ka imanaysaa wadamo shisheeye ayay ka imanaysaa waxaana lagu munaafacaadsan doonaa etoobiya ay uga faa'iidaysan doontaa dhinaca beeraha dhinaca beeraha lagu waraabiyo sidoo kale tamarta ka dhalata nalka ee hydroelectrica la yidhaahdo iyo biyaha oo in laga caba ah oo dabeeto taasina manaafacaad qudheeda in la isticmaalo ah intaasay iskugu jiraan meelaha ay ka faa'iidaysanayaan biyahaasee loo doonayo in dhaamkan ay uga faa'iidaystaan etoobiyaanka walaal danaha dhaqaale waa kuwo inta badan abuuro dana siyaasadeed taasina ay keento isxulufaysi dhex mara waddamo waayo hore fiintu dhex mari jirtay faysal cabdi rooble oo ah qoraal soomaaliyeed oo deggan dalkan maraykanka ayaa maray v o edu wax ka weydiisay waxaa haatan soo cusboonaysiiyey xiisadda masar iyo etoobiya wuxuu ku macneeyey inay haatan masar u caddaatay damaca etoobiya ka leedahay webiga niil dee horta arrintan muddaba way kasoo shaqaynayeen labada dal oo ah etoobiya iyo iyo masar muddooyinkii ugu dambeeyey gaar ahaan xilliyadii intaanu malas dhiman ka hor waxaad mooday inay ku heshiiyeen oo etoobiya ka damaanad qaaday in biyaha ka imanaya dhinacooda aanu markay soo gaadhaan masaarida waxba aanu ka yaraanayn muddo badan arrintaasaa laysku ogaa egyptina waxaad moodaa ama masar in shakigu ka yaraaday haddase arrintii waatan dee soo rogaal celisay oo masar ay labadii dal ee wadan uu ka imanayay biyuhu oo ah suudaan iyo etoobiya labadiiba aada moodo inay isdhinac mareen marka runtii de waxani waa wax muddo dheer soo socday webiga nile inteedii hore oo dhan taladeeda waxaa gacanta ku haysay masar laakiin hadda etoobiya xoogeysatay oo diyaar u ah inay iyana wax ka qabsato ba waxaad moodaa afkarashawaagaasi inuu hadda soo cusboonaaday gaar ahaan markay masaaridii ay u caddaatay in barnaamijkii etoobiyaanku ay bilaabeen uu yahay mid hadda hirgelaya oo kharash iyo wax kasta loo hayo dhammaashana ku dhow xulufaysiga siyaasadeed kuma koobno oo keliya waddamada afrika galaangalka dalka turkiga ee qaaradda iyo khilaafka siyaasadeed ee ka dhex aloosan waddamada khaliijka ayaa isna haatan u muuqda mid diiradda ka duway khadkii ay hore u saarayd waxaana bilowday xulufaysi qaab cusub leh waa kan mar kale faysal cabdi rooble beryahan waxaa soo baxay turkiga oo isaga qudhiisu aada u cadcad gaar ahaan gobollo badan oo afrika ka mid a marka waxaa dhacday in uu suudaan turkigu xidhiir la yeeshay weliba isagoo markaa hadda la sheegayo in saldhig uu ka dhisayo meel badda cas ku dhow taasina ay isku soo dhoweysay suudaan iyo turki etoobiyana markay aragtay turki iyo suudaan oo isku dhow turki iyo masaarida iyo carabtuna aanay isku fiicnayn aada mooday in etoobiya qudheedu dareentay inay hadda miciin heshay aan ka baxsan wadaxaajoodkii ay masaarida kula jirtay oo keliya aan ahayn laakiin hadda buur ay ku tiirsan karto oo turkiga ah iyadoo marka ka faa'iidaysanaysa is-afgarashawaaga cadawtinimo u dhow oo taariikhi ah oo turkiga iyo carabta dhex yaalay waad moodaa etoobiya hadda inay ku dhex dhacday arrintaasna ay maalayso saldhigyada milatariga ee waddamada shisheeye ayaa iyaguna ku soo badanaya dhulka soomaalida ee geeska afrika ku yaala taasi waxaa loo arkaa inay ugu wacan tahay juquraafi ahaan dhul istaraatiiji ah oo waddamo badani danahooda ka ilaashan karaan waa kan mar kale maxamed xaaji maxamuud geopolitical proxy warka waxa la yidhaahdo ama in dhulkan laysku haysto strategic uu yahay dhulkani oo wax jira weeyi waa runtaa saldhigyo fara badan baa laga sameynayaa oo eritrea laga sameeyey imaaraadka ka samaystay somaliland imaaraadka iyagana ka samaystay sidoo kale turkigu wuxuu ka samaystay soomaaliya saldhigii ugu weynaa oo dabcan oo konton milyan oo dollar ay galeen ayuu ka samaystay marka waad arkaysaa in meelahan loo soo socdo maraykankii jabuuti buu joogaa chinihii jabuuti buu joogaa marka mandaqada saldhigyo fara badan baa dhinacaa laga ayaa laga samaynayaa xaaladda ugu badan ee turkiga iyo wadamada carabta ama wadamada khaliijka ka dhaxaysana waxa weeye wadanka turkiga oo aaminsan in inqilaabkii berigii dhaweyd dhacay ka dhacay turkiga ay ka dambeeyeen abudabi iyo weliba qolada la yidhaahdo a k p ga ee kurdiyiinta ee la dagaalama inay hubeeyaan qoladaasi muxuuha abudabi hubeyso iyo abudabi iyadana qudheeda aaminsan in qolada muslim brotherhood la yidhaahdo ama akhwaan muslimiinka ee masaarida ka dagaalamtaa inay aada u baagareeyaan oo dhaqaalo fara badan siiyaan dalka turkiga marka meelaha la iska haya waa halkaa inta badan wadamadana waxay isku hayaan dhaqaale africana marka lasoo tegayo waxa weeyaan in quudihii lasii muujiyo oo lasii xoog weynaado dhaqaalo fara badan laga helo sababta uu turkigu u caawinaya waxa weeyaan iyaguba waxay caawiyaan dhibaatooyin turkiga dhe- dhex yaala oo kurdidu ay kamid tahay isla markaa waxa la wixii carab kasoo horjeeda oo dhan de wuu caawinaya dhaqaalana wuu kala soo baxaya dabcan dhinaca dhaqaalaheed waxaad u weydiisay wadamada tanzania kenya uganda rwanda burundi iyo south africa oo laysku yidhaahdo wadamada e a c ga laysku yidhaahdo dhaqaaluhu waad buu wanaagsan yahay laakiin dee khilaaf siyaasadeed baa kenya oo kale ka jira oo doorashoon ay ka dhaceen labadii kun iyo toddobiyo tobankii tanzania way degan tahay uganda qudheeda khilaaf baa ka jira laakiin eh, xoog waxa ku haystaa yoweri museveni baa ku haystaa ethiopia labadii kun iyo shan iyo tobankii doorashaa ka dhacday iyada dhaqaalahigu aad buu u korayaa laakiin khilaaf gudaha oo fara badan ayaa jira Eh, sidoo kale eh, jabuutina dee doorasha ayaa ka dhacday laakiin haddana saasay tahay eh, muca- doorashadii labaad baa soo dhow oo mucaaridkii waa is- way is urursanayaan laakiin mar labaad haddana iyo mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar shanaad ba waxaa la filayaa inuu ku guuleysan doono xisbiga ismaaciil cumar gel la hogaaminayo marka markaad mandaqada si guud oo ballaadhan u eegto eh, waa run adduunyadii baa soo faragashatay aad bay xasaasi u tahay waxyaabaha ugu badan ee laisku hayaana meeshan waa strategic oo badii casiib baa ku taala mediterraneankii baa qayb weyn kaga yaala wadamadani way soo korayaan oo dhaqaaluhu wuu korayaa khilaafkii siyaasadeed usii ballaa- ballaadhanaya marka mandaqada markii si guud loo eego soomaaliduna ha ku jirtee waxay noqotay meel aada u xasaasiya waktiga haatan la joogo een, wala sahray abaaraha soo noqnoqda cimilada adduunka isbedelaysa iyo colaadaha weli ka taagan wadamo ka mida qaaradda afrika ayaa saameyn muuqato ku yeelanaya deganaanshaha siyaasadeed iyo n- nolosha dadka ku nool wadamo badan waa kan doctor cabdilaahi cilmi maxamed xaqiiqdii een, gobolka geeska africa guud ahaan iyo wadamada een, webiga niil uu maro oo idil mashaakilaadka kusoo socda waxaa ugu waaweyn in tirada dadkooda way ay aada u kordhayso oo ay dhowr sano gudahooda ay noqon karaan shan boqol oo milyan oo qof oo ku nool dhulkaas iyo in macnaha isbedelka cimilada adduunyada ee socda ay no ay dhici karto in robabkii eh, la fili jiray ay intii hore ka yaraadaan amaba ay ka bataan oo halkaasi ay ka dhashaan fatahaadyo iyo abaaro aanan horey loo arkin een, taasi waxa ay markaasi qasbaysaa in wadamada geeska africa iyo kuwa webiga nileka uu mara intaba ay sameeyaan wada shaqayn aanu hadda horey aanu hadda ka hor horey u dhicin oo loo baahan yahay inay ka fikiraan tirada dadkaasi ay sii kordhaysa iyo isbedelka cimilada adduunyada oo noqon kara mid si aada u saameeya wadamada een, ku yaala geeska africa iyo dalalka webiga niil uu mara intaba siyaasad hufan oo ay dowladuhu la yimaadaan ayaa inta badan lagu maareeyaa mashaakilaadka ka yimaada cimilada iyo danaha siyaasadeed ee ay wadamada caalamku ka leeyihiin waana kuwa mar kasta isla bedela marxaladda taagan waa kan brofeser xuseen warsame oo faahfaahinaya saamaynta ay soomaaliya ku leeyihiin siyaasadaha ay wadamada qaarkood isku hirdiyayaan iyo sida ugu habboon ee looga faa'iidaysan karo saamayntii weli weyna haysataa oo waa kuwa xulafo noqday egypt iyo sacuudi arabiya iyo magaraysaa een, imaaraadku waa kuwa xulafo noqday waa kuwa iska xulay ka xuleyfaysanaya qatar iyo turkiga oo lagu tuhmayo in akhwaan muslimiintii mursi een, madaxweyne muse maxamed mursi uu ka mid ahaa ay u xaglinayaan sidaa darteed waata soomaaliya iminka ay xoogga saarayaan labada kooxoodba een, ah, meesha la yidhaahdo ee turkigu waa kuwa inoo sameeya ama dhakhtara dhisay een, cusbitaalla dhisay dhe- military xataa tababaraya een, ee, maamulo ma garanaysa dekedeeni muqdisho iyo airbortkiiba een, ca- caruurta waxbara ee siiya waxbarasho fara badan oo magara scholarship siiya oo military badan oo saraakiil hadda lagu tababarayo oon aniguba kusoo arkay meesha la yidhaahdo istanbul iyo een, iyo iyo Akra- a- a- ankaraba marka waxaasaa laynagu tartamaya sidiiba weli u socdaa xaalku oo tartanku u socdaa laakiin etoobiya soomaaliya inay xidhiir gaara la yeelato weeyana kama maaranto waddan weyn oo boqol milyan hadda ah oo hadda ku koraya boqolkiiba sideed ku koraya sanadkiiba oo soomaaliya haddii ay in yar xataa suuqeeda hesho ee ay ka faa'iidayso waa samaysan innaguna waa in- xeebteenna weyan xoogeenu indiya haddaan wax ka keeno oo warshadaha indiya aan ka faa'iidaysano oon eerbooradeena keeno ee dekedeena keeno eerbooradeena keeno jiidadna dhisano aad baan uga faa'iidaynaa marka innaga laftigeenu ina siyaasad degan oo etoobiya een, aan colaad u samaysaynin isla markaana aan sharafteena iswada dhiibaynin in la samaysano waa laga maarmaan si kastaba kuwa kale xoog haynoo saaraanay waan gartay Saara.
brofeser xuseen bal waxaad ka warantaa markaa inta badan waxaa imika soo noqnoqonaya sanadihii ugu dambeeyey webiyadii shabeelle iyo jubba gaar ahaan webigii shabeelle oo qalalay waxaa la sheegayaa beryihii hore inuu biyo yareeyo mooyaane inaanu guri jirin haddana saameyn kulmale biyaha niilka oo meel gaaray ka yimaadaan maxaa u sababaad is leedahay biyahan soomaaliya kolba guraya horta sahraha inkastoo hadda ay qabowday oo beryahan waxoogaa xiisadaas yar bere dhexdaas waxaa aada looga sheekayn jiray in webiyadaasi meesha kasoo bilaabmaan oo etoobiya ay etoobiya laftigeedu ka samayso dhaamam yari ama webi xidhano yaryar ayna ka samayso meelahaas oo ay beeraheedii dhinacaa ku samayso ama goday ha ahaato ama meelo kale ha ahaada ay ku sameeyaan baa aada looga sheekayn jiray laakiin baryahan dambe way qabowday oo waxaan maqlayaa inaanay aada arrintaasi xoog hadda aanay u lahayn waa kan cabdilaahi cilmi maxamed oo arrintaasi ka jawaabaya webiyada jubba iyo shabeelle ee dalka soomaaliya iyo etoobiya ay wadaagaan iyo weliba qaybo ka mid a dalka kenya waxyaabaha ay u guraan khaasatan sanadihii ugu dambeeyey oo ah markii ugu horreysay taariikhda oo ay saddex sano oo isku xigta uu webiga shabeelle uu guray sanadka labada kun lix iyo tobanka wuu guray sanadkii labada kun todobaiyo tobankii wuu guray maantana webiga shabeelle sida la og yahay biyo kuma jiraan khaasatan qaybaha hoose ee marka uu soo dhaafo magaalada beledweyne sababta arrintaasi keentay qaar ba fara badan waxay mataqaana maxaa la dhahaa lagu doodi karaa in ay cimiladu ay tahay oo roob yaridu ay keento taasi waa runtii mid la xidhiirta dhinaca cimilada laakiin waxaa cad oo la og yahay in isticmaalka biyaha webiga shabeelle ee dhinaca sare ee qaybaha dalka etoobiya uu kasoo bilowdo uu ku dhacay in si aad ah loo kordhiyey isticmaalkooda marka markii la isku qabto isticmaalka oo dusha sare laga kordhiyey iyo roobabkii oo yaraaday ayaa waxa ay labaduba ay noqdeen in ay guriyaan webiga shabeelle si joogto ah sanadba sanad ka dambeeyo waxaana muuqata in mustaqbalka dhow iyo midka fogbo uu mugdi kaga jiro qaybahaas hoose ee dalka soomaaliya ee webiga shabeelle in uu sidii hore uu u socon jiray uu u socon doonin taasina waxay welwal ku haysaa bulshooyinka sida xoogga ugu xiran ee beeraha ku tacbada webiga shabeelle waan gartay marka webigu ma biyaha cirku ku xidhan yahay ma biyo dhulka ka soo baxuu ku xidhan yahay mise biyo meel kale ka yimaado oo haddii laga joojiyo aanay biyo soo gelayn webiga ayuu ku tiirsan yahay webiyada jubba iyo shabeelle waxa ay si weyn ugu xiran yihiin roobabka ka da-aa buuraha dalka etoobiya ee ethoobian highland la yidhaahdo roobabka halkaasi ka da-a oo ah roobab aada u xoog badan ayay boqolkiiba sagaashan in ka badan biyaha webiga shabeelle iyo jubbaba ay ka yimaadaan haddii marka ay roob yari ka dhacdo dhulka etoobiya buurihiisa oo ay webiyadaasi kasoo bilowdaan iyo haddii ay dhacdo in isticmaalka dhinaca kore ee webiyada la kordhiyo labada arrimoodba marka waxa ay sababayaan in socodkii biyaha webiyadu ay yaraadaan amaba ay guraan sida hadda aan arkayno marka mabdi'iyan biyahaasi ay wadaan labada webi ee jubba iyo shabeelle waxa ay si buuxda uga yimaadaan dhulka buuraha etoobiya
guud ahaana barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadku waa naga intaa waa anigoo sahre ciidla nuura oo dhammaantiin idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
sahre ciidla nur iyo faaqidaadda toddobaadkaanu intaasi ku dhaafno markana ku soo dhowaada barnaamijkii umuuraha islaamka jacfar kuukaay ayaa noo haya
kusoo dhowaada barnaamijka umuuraha islaamka toddobaadkanna waxaannu ku soo qaadanaynaa go'aanka ay dowladda maraykanku liiska argagixisada caalamiga ugu dartay ismaaciil haniya oo ah hoggaamiye sare oo ka tirsan ururka xamaas wasaaradda lacagta maraykanka ayaa si rasmi ah ismaaciil haniya ra-iisul wasaarihii hore ee falastiin ugu dartay liiska argagixisada tallaabadan ayaa loo arkaa in ay qayb ka tahay dhaqdhaqaaq falastiiniyiinta ka dhana oo ay dowladda maraykanku waday kaasoo uu ugu dembeeyey go'aankii uu madaxweyne donald trump ilaa kala bar ku dhimay deeqdii uu dalkiisu siin jiray falastiiniyiinta waxaanay ciqaab u tahay maamulkaasi oo ka madax adeegay in uu aqbalo go'aankii uu trump qudus ugu aqoonsaday caasimadda israa'iil qaraarkan oo ka soo baxay wasaaradda lacagta maraykanka ayaa waxaa tal abiib si rasmi ah uga dhawaaqay isuduwaha wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka u qaabilsan dhinaca la dagaalanka argagixisada nathan e sales Today, I'm announcing that we are designating a senior Hamas leader, Ismail Haniyeh, as an SDGT.
maanta waxaan shaacinayaa in ismaaciil haniyo uu ka tirsan hogaamiyaasha ugu cadcad xamaas aan u aqoonsannay argagixiso caalamiya haniya waa madaxa xafiiska siyaasadda ururka xamaas wuxuuna ku lug leeyahay falalka argagixiso ee kooxdiisu ay fuliso kuwaas oo lala beegsado muwaadiniinta israa'iiliyiinta ah
He's also closely tied to the group's terrorist operations, including attacks on Israeli citizens.
ismaaciil haniya oo dhashay sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo lixdankii waa madaxa xafiiska siyaasadda ururka xamaas horeyna waxa uu u soo qabtay xilal kala gedisan sida uu sheegayo doctor xasan al basri oo ka tirsan jaamacadda ahqaaf ee dalka yeman ismaaciil haniya waa shaksi ka mid a shaksiyaadka ugu cadcad arrimaha marka laga hadlayo siyaasiyiinta bariga dhexe wuxuuna xibin sare ka noqday eh, ururka xamaas mar wuxuu noqday eh, ra-iisul wasaare eh, labada kun iyo lixdii eh, kadib wuxuu kusoo baxay doorashadii labada kun iyo lixdii laga qabtay dalka falastiin marka cod aqlabiyad leh ayuu helay Eh, inkastoo kadib maxamuud cabaas eh, garabkan fatx ninka hogaamiya uu ka qaaday jagadii kuna eh, bedelay ninka la yidhaahdo salaam fayaad Ah, ka horna wuxuu noqday ra-iisul ah, dawla marka nin dhowr jago hayo oo dhowr jago soo qabtay buu ahaa tallaabadan uu maraykanku qaaday waxaa cambaareeyey ururka xamaas oo sheegay in ay qayb ka tahay cadaalad darrada iyo u xaglinta maraykanka ee dhinaca israa'il ee weligiiba lagu yaqiinay sida uu ku warramay ismaaciil ridwaan oo ah sarkaal sare oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa wax iska caabinta islaamiga ah ee xamaas نحن ندين هذا القرار الامريكي والذي يعطي غطاء للاحتلال الصهيوني لارتكاب waxaannu cambaaraynaynaa qaraarkan uu maraykanku uu soo saaray kaasoo daboolaya israa'iisha xoogga wax ku haysata si ay u geysato gabood fullo dheeraada una beegsato hoggaanka siyaasiga ah iyo shakhsiyaadka waddaniyiinta ah ee shacabka reer falastiin waxa uu si buuxda ugu janjeeraa israa'iil تمثل انحيازا كاملا للاحتلال الصهيوني in liiska argagixisada caalamiga ah lagu qoro ismaaciil haniya waxa ay horseedaysaa in la xanibo haddii ay lacago u yaalaan bankiyada maraykanka iyo in laga hor istaago hay-adaha iyo sharikadaha maraykanku in ay la macaamilaan hase yeeshee dadka siyaasadda bariga dhexe u dhundaloola waxa ay sheegayaan in tallaabadani ay halis kale uga iman karto waa kan doctor xasan al basri oo ka tirsan jaamacadda ahqaaf ee dalka yeman saameyn weyn ayay ku ku yeelanaysaa waayo dowladdan israa'iil ayaa waxaa laga yaabaa inay samayso dil gaadmo ah xamaas ragga hogaaminaya inay barqacad toogato war haddii lagu darmiska argixisada dhowr jeer ayuu ka badbaaday ismaaciil haniya doctor khaliil al xaya oo xubin ka ah xafiiska siyaasadda xamaas oo go'aanka maraykanka ka jawaabaya ayaa ku doodaya in haddii ay cadaaladi jirto ay dowladda israa'il iyadu tahay argagixiso birimageydada si joogto ah u laysa الأستاذ إسماعيل هنية هو رجل سياسي بامتياز يمثل حركة آه، سياسية مقاومة ismaaciil haniye waa nin siyaasi heer koowaad ah waxa uu matalaa dhaqdhaqaaq wax iska caabineed oo siyaasi ah waxa uu matalaa meesha ugu sarraysa ee maamulka xarakada xamaas waxaana uu ku yimid doorasho uu ururku sameeyey sidaasi daraaddeed go'aankani waa go'aan si dhammaystiran dhan ugu janjeera waana mid ku talax tegey uhiilinta cadowga israa'iil oo dowlad argagixisa ah dilka carruurta gubista haweenka iyo carruurta boobka dhulka iyo xoog kuhaysashadaba waxa ay ku tusaysaa rabitaanka maamulka maraykanka ee ah in uu bartilmaamsado guud ahaan shacabka falastiin gaar ahaana shakhsiyaadka waddaniyiinta ah من جديد في استهداف الشعب الفلسطيني بعمومه وشخصيته الوطنية tallaabadan uu maraykanku qaaday maxay kaga dhigan tahay falastiin guud ahaan iyo gaar ahaanba dhaqdhaqaaqa xamaas Eh, dabcan waa tarbaaxo labaad Eh, ka hor waxaan la soconay qudus in la yiri waxa weeye waxaa loo wareejinayaa oo laga dhigayaa caasimad jerusalem yahuudda la raacsiinayaa taa kadibna waxa weeye tarbaaxadan waa tii labaad oo ku dhacda falastiiniyiinta marka waxay u muuqanaysaa marka in dejiyaha laga siibayo falastiiniyiinta xamaas waxaa la dhidbay horraantii qarnigii labaatanaad ujeeddadeeda ugu weynina waa in israa'il oo ay rumaysan yihiin inay dhulkooda xoog ku haysato ka xoreeyaan intaanan magaca xamaas loo bixin sannadkii kunyosagaalboqoliyotoddobaiyosiddeetankii waxaa loo yaqiinnay magacyo kala duwan oo uu ka mid ahaa dhaqdhaqaaqa kifaax ee islaamiga ah barnaamijkii umuuraha islaamkana waa naga intaa intaynu toddobaadka soo socda iyo qodob cusub ku kulmayno waxaan idinku dhaafayaa fii amaanilah
aad ayuu u mahadsan yahay jacfar kukaay oo noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya amuuraha islaamka haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha nuur xasan nuur ayaa inoola diyaara
haddii aan ku horrayno kooxda barcelona ayaa hal lug la gashay faynalka koobka dalka sbain kadib markii ay xalay hal gool iyo eber uga badisay naadiga valensiya is-aragga koowaad ee wareegga semifaynalka tartankan goolka keliya ee ay ku badisay barcelona ayaa waxaa madaxa ku dheliyey ciyaaryahan luwis suwarez lugta labaad ee labadan koox ayaa toddobaadka dambe ka dhici doona magaalada valensiya barcelona ayaa rajaynaysa inay qaaddo koobka dalka sbain markeedii afraad oo xidhiir ah haddii ay gaarto faynalka ayaa waxa ay barcelona la dheeli doontaa mid ka mid ah kooxaha sevilla iyo laganes oo khamiistii shalay ciyaar dhex martay ay ku soo dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah dhinaca ciyaaraha turkiga haddii aan fiirinno kulanno xiise leh oo ka tirsan horyaalka suberliiga dalkaasi ayaa lagu wadaa inay dhacaan toddobaadkan ciyaarta ugu horreysa ayaa waxaa caawa fiidkii ay dhex mari doontaa kooxaha bursa sibor iyo beshiktash beshiktash oo difaacanaysa horyaalnimada ayaa doonaysa in ay guul kala soo laabato magaalada bursa si ay ugu soo dhowaato kooxda horyaalka hogaaminaysa ee istanbul bashaak shahiir kooxda kaalinta labaad ku jirta ee galatasaray ayaa booqanaysa sivasibor fenerbaja oo kaalinta saddexaad ku jirta waxa ay garoonkeeda shukru saaro oogle ee magaalada istanbul ku qaabili doonta naadiga genjilar birli karabug sabor waxa ay la dheeli doontaa alanya sabor antaliya sibor ayaa soo dhoweyn doonta kooxda yeni malati sibor qaasim baasha waxa ay fooda dari doontaa akisar belediye genjilive sibor osmali sibor ayaa la ciyaaraysa kooxda kaysari sibor kooxda horyaalka hogaaminaysa ee istanbul bashaakshir waxa ay magaalada konya ku booqan doontaa kooxda konya sibor dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna galabnimona waa naga intaa
nuur xasan nuur aanu intaasi ku dhaafno iyo ciyaarihii halkaad kala socotaana waa v o a washington waana idaacaddeenii galabnimo jimco wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegaystayaal markana dhinacii heesaha
calaaha nuure manka ay u yaalaan qof kastaba caashaaqo cadiyaa hadiyaa jeer aan cilaanka looway cadiyaa hadiyaa jeer aan cilaanka looway hadiyo jeer aan cilaanka looway codiyaa hadiyo jeer aan cilaanka looway xubna wada cuduro laysku wada cabirayo surka iyo cabadiyaha markii aan tiniyo cilin xasaankaaga dheedaba la cajabay ilwaagee xubna qabaadiyaha markii aan tiniyo cidhiid xasaankaaga dheedaba la cajabay ilwaagee calafnimo ku raaxshaa cawa iyo ayaan lehe calafnimo ku raaxshaa cawa iyo ayaan lehe calafnimo ku raaxshaa cawa iyo ayaan lehe calafnimo ku raaxshaa cawa iyo ayaan lehe cimri dheer ku waaro ilaahay caruuriyo caafimaad ku siiyo dhaqaale iyo nabad iladli ku noolo iladli ku noolo cimri dheer ku waaro ilaahay caruuriyo caafimaad ku siiyo ifdhaqaale iyo nabad iladli ku noolo iladli ku noolo dimahaagan qulayge dib markay u ciira heligood cayaariyo dimahaagan qulayge dib markay u ciira heligood cayaariyo cirribkiyo dibnaha iyo ilka cadayga weeshada cirribkiyo dibnaha iyo ilka cadayga weeshada cirribkiyo dibnaha iyo ilka cadayga weeshada cirribkiyo dibnaha iyo ilka cadayga weeshada codkarnimada dhalanka qarabkaaga nedebtale cimrigay intaan jiray calabkaba adoo kale habeen lama caweyno caadiyaal umanara codkarnimada dhalanka carabkaaga nedebtale cimrigay intaan jiray caalamkaba adoo kale habeen lama caway
caalam kale adoo kale habeen lama caweyn codka macaan ee la foole dhegeystayaal waxay u dambeysay idaacadda yadii galabnimo tan iyo kulantideenna idaacadda fiidnimana waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
tahay inay yahay corkood da'ay cosub soo baxaa tahay inay yahay corkood da'ay cosub soo baxaa tahay inay yahay corkood da'ay cosub soo baxaa tahay dheer ku waaro ilaahay caruuriyo caafimaad ku siiyo ibdhaqaana iyo nabad ciladli ku noolow ciladli ku noolow cimri dheer ku waaro ilaahay caruuriyo
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits right after this.